الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجري بلوي لعانك وعين سوشي إلى تعريف قيير بحنت لعانك يا وحواصلة يقول الناظم رحمه الله تعالى يقول أربعا إن القاضي أمر إذا زنى زوجته عنها اشتهر أو الحق الطفل به من الزنا أشهد بالله لصادق أنا يقول وحورنا يا نينكي أربعا أفر جار وحورنا يا إن القاضي أمر إن أمر القاضي قاضي وهدي وأمرين إلى هذا إذا زنى زوجتي عن أشتر إذا اشتهر مركوا عان نقضى ولبا زنى زوجته زوجتها زنى هذا يحمان دي يقول لها عنا حق هذا وعان كان نقضى أو أما ألحق الطفل به إلما لها ليشي من الزنا حال وزنا كهذا المحاسي أشهد بالله إلهي ما كنا رمورا لصادقنا أنا إنا ننقر شيئا فيما رميتها به haweeneedaa waxa aan ku ganay ee aan ku sheegay run ayaan ku sheegayaa wa anna daa kan ilmahana laysa minii aniga igama ahaanin khaamisan wayaquulu khaamisa ay filkhaamisa marka shanaadna wuxuu odhan an lacnan anna lacnan nacnadi calayhi korkiisa ha aato min khaaliqihi allihiisa abuuray xaggiisa ka haatay in kadaba hadduu been sheegay yushiiru wuu ishaari oo fartuu ku fiiqi inta xadur haddii ay xaadir tahay yushiiru lahaa wuu ishaari inta xadur hadday xaadir tahay ama yushiiru inta xadur hadday xaadir tahay wuu ishaari mukhaatiban lahaa isagoo kula khidaabayo kula hadlaya oo ama sumiyad waa la magacaabi wahiya iyaduna taquulu waxay odhan arbacan afar jeer ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaaran la kidban ay la kadiban been iddacaa inuu sheegay uu ku sheeganayo been fiimaa ramaa waxa uu ganay ee uu tuurayo wa khaamisan wa ta'tii khaamisan marshanaadkana bilqadabi cadha ayay la iman oo waxay dhaha cadhada ilaahay korayaga ha aato in saadiqan in kaana saadiqan hadduu yahay mid lagu sheegayaa fiimaa ramaa waxa uu ganaya min kadibin beena waxaynu soo tilmaannay haddii qofku oo qof zina ku sheego waa inuu afar markhaati u keena ayuu ku caddeeyaa haddii afartaa markhaati uu waayana xadulqadab oo siddeetan jeedala ayaa lagu yeelanayaa markayse arrintu ay tahay arrin qoys oo ninku haweenaydiisa uu zina iyo xumaan ku sheegayo waa arrin runtii aada u adag caddaynteeduna ay adag tahay inuu nin markaa dee caadiina ruuxiisii dumarka ahy ay hugaysu ahaayeen zine iyo xumaan beena ku sheegaa iyaduna waa adag tahay saa daraaddeed baa ilaahay xugun gaara uu soo dejiyey kuwa iyagu rag ahee dumarkooda sinada ku sheegaya waxa uu xadulqadabki kaga dhacayaa arrintaasna sinadaanan caddaynu noqonaya ilma hadduu meesha jirana uu kaga hadhayaa inuu dhaarahan qur-aanku inoo sheegay halkana sheekhu inoogu tirinayo inuu maro markaa markuu aqadfo ee dee sinada iyo xumaanta uu ku sheego kadib ayaa yaquulu arbacan afar jeer ayuu odhanayaa ashhadu billaahi intani waa hadal soo kala dhex galay yaquulu maquulu qowlkeedu waa ashhadu billaahi markaa licaankii waa odhaahda ninku uu afar jeer odhanayo hadal ka soo socdaa waa hadduu weliba qaadigii iyo garsoorihii arrinkaa faro maxaa yeelay waxaa shardi ah inay arrintu garsoor gaadho oo qaadigu uu amro kelimaadkana inuu laqiimo ayaa laga maarmaan taasayay licaan ku noqonaysaa laakiin inay iyagu iyo aqalkii jooga uunsaa isku yidhaahdaan licaan ma noqonayso asankeeduna licaanku waa dhaaro dhaarna dee wax ka soo qaad ma leh iyadoo aanu qofku markaa dhaarinin markaa afar jeer ayuu odhanayaa hadduu qaadigu faro weliba waa marka uu ogaado xaaskiisu dee inay sinaysatay oo uu ku arkay ama danni iyo male mu'akada uu markaa dee malaynayo amaba ay dee caan dadka iyo xaafadda iyo magaalada dhexdooda ku caanbaxday inay markaa dee hebel la socoto hebel ay ka sinaysato oo markaa dee uu kuna arkay iyagoo meel wada jooga ama wada socda ee yacnii faafid keli ah ayada lama cuskado leanna waxaa dhici karta ciduu cadow inay faafiso ama qof markaa xumaan isagu u jeeda inuu faafiyo ayaa la arkaa ee waa inay markaa shuyuuca iyo faafidda iyo caankaas kaga jira dee isaguna wuxuu ku sii xaqiiqsado weliba uu arkaa markaas ayuu kelimaadkan odhanayaa amaa marka ilma la haleeshiiyo ee la yidhaahdo adaa dhalay ilmaha iyadoo weliba ilmaha zine zine uu yahay oo uu ogyahay inuu zine yahay waxaanuu ku ogaan karaa inuu zine yahay dee ruuxan dumara ismabay aragba jidhkooduba isma gaadhin amaa waxay ku dhashay lix bilood wax ka yar waayo ilmo caadiyi sida qur'aanka laga qaatay lix bilood iyo laxdataani laxda lilwadci wa laxdata lilliqaa ama liljimaac ayuu ilmo caadiyi ku dhashaa markaa lix bilood wax ka yar markii ay isqabeen afar bilood ama shan bilood ayay ilmo dhashay taana wuu ogyahay ilmaha inaanu shaqo ku lahayn ama afar sano wax ka badan kulankoodii ayay ku dhashay taana wuxuu ogaanayaa markaa ilmaha inaanu dhalin inuu markaa ilmaha iska nafiyuu iska reebaana waajib weeye maxaa yeelay hadduu oggolaado macnaheedu waxay oggolaad ka imanayaa inuu ishaleeshiiyo ilmo aanu dhalin oo dhexalkiisii uu qaato oo cidaan maxramkiisii ahayn uu maxaarim markaa u noqdo markaa marka uu xaaska markaa ogaado sinadeeda iyo amaayacaan ka noqoto ama ilmo aanu dhalin la haleeshiiyo ayaa wuxuu odhanayaa intii weliba arrinkana garsoorka la gaadhsiiyeyee qaadigii markaa faray sidaa ayaa wuxuu odhanayaa ashhadu billaahi la saadiqun ana ilaahay ayaan ku dhaaranayaa inaan run ku sheegayo fii maa ramaytuhaa bihi waxaan haweenaydan aan ku tuuray ee aan ku sheegayo ee zira ah wa anna daa kana laysa minii aniga inaanu iga sore waa ilmahan hadduu ilmo meesha jiro ilmahan ama uurkan inaanu shaqo ku lahayn laysa minii yacnii inaanu markaas inaanu markaas aniga iga ahaanin ee uu zino markaas ka ahaaday min zina laysa minii labada arrimood waa inu israaciyaa bay yidhaahdeen oo midkood laguma kaaftoomi karo mar wa afar jeer saa ku celiyo khaamisan wayaquulu khaamisan marshanaadkana wuxuu dhaha an lacnan lacnan nacladi calayhi korkiisa ha ahaato min khaaliqihi allihii abuuray ka ahaatay in kadaba hadduu been sheegay oo haweenaydan uu beenku sheegayo ha ahaato waa sidii markaa hadalkii qur-aanku sheegaya ashhadu billahi innii la min asaadiqiina bimaa ramaytu bi min azina waxaan ku ganay ee zina ah haddii ay markaa haweenaydu ay goobta fadhiday joogto dee wuu ishaari oo wuxuu odhan haadihi tan ah mukhaadiban weliba isagoo kula khitaabaya hadalka fii maa ramaytu haadihi min azina waxaan ku ganayn ku duuray tan ee zinaa buu odhan haddii aanay goobta jooginna dee wuu magacaabi oo fii maa ramaytu fulaana bintu fulaana bintu fulaana waxaan ku galay aan ku sheegay heblaaye hebel hebel hebel si markaa loo garto ayadii markaa marka uu sidaa yidhaahdo isagaa xadkii waa ka dhacaya marka shanaadna weliba horta wuxuu odhan yacnii cadhada yani cadhada ilaahay korkayga ha ahaato oo khaaliqiisagaatay hadduu markaa been sheegayo taas ayuu markaa marka shanaadna odhanayaa ilaahay lacnadiisu korkiisa ha aata hadduu kuwa beeneelayaasha ka mid yahay waxaanu haweenayda ku sheegaya zile ah ayuu odhanayaa marka uu intaa isagu yidhaahday afartaa jeer iyo markaa shanaad ee nacladaa uu yidhaahdo isaga xadulqadafkii waa ka dhacaya iyada ayuu markaa xadkii sinadu uu ku wareegayaa iyadana xadkii sinada waxaa uu kaga dhacayaa inay ayana licaan iyo markaa lacnad ku tuurid kale inay iyaduna la timaado wahiya taquulu ayana waxay odhan arbacan afar jeer ashhadu billaah ilaahay baan ku dhaaran la kidban la kadiban iddacaa been inuu ku sheegay oo ku sheeganayo fiima rama waxa uu tuurayo igu sheegayo been ayuu ku sheegayaa oo waxay odhanaysaa ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaaray annahu la min alkaadibiina inuu beenaalayaasha ka mid yahay fiima ramaanii bihi min azina waxa ugu sheegaya ee zina ah been ayuu ku sheegayaa wa khaamisan bilqadabi wa ta'tii ama wa taquulu khaamisan bilqadabi cadho ayay odhan in saadiqan in kaana saadiqan hadduu yahay mid lagu sheegay fiima ramaa waxa uu tuuray ee min kadibin beena marka shanaadna waxay odhan ana qadab allaahi calayha ilaahay cadhadiisu korkeeda ha ahaatee haweenaydan in kaana min asaadiqiina haddii uu ka mid yahay kuwa runta sheegaya waxa uu igu sheegayo waxaa la isweydaaranayaa markaas kelmadahaasaa la isweydaarsanayaa oo licaanku waa sidaa yaquulu waxa odhanayaa arbacan afar jeer in amara alqaadi amara qaadigu hadduu amray ilaa weliba goorta ishtahara uu caan noqdo zinaa sawjatihi xaaskiiyo sawjadiisu canaha xaggeeda marka uu caan ka noqduu faafo ow ama ulxiqa tiflu ilma la haleeshiye bihi isaga min azinaa xaalu ilmahaasi zina ka ahaaday ashhaduba oo dhan waxaan ku dhaaran bilaahi ilaahay la saadiqun ana anigu inaanay midrun ku sheegaya fiimaa ramaytu abii waxaanan haweenay ku sheegayaan ku galayo wa amna daakani ilmahanna laysa minii aniga igama ahaaninee zina ayuu ka yimi khaamisan wa yaquulu khaamisan marka fi lkhaamisi marka shanaadda wuxuu dhan an lacnan anna lacnan lacnadii calayhi korkiisa ha ahaatee naxariista alloo laga fogeeyo oo min khaaliqihi allaha abuuray ee abuurihiisa xaggiisa ka atay in kadaba haddii uu been sheegay ninkani yushiiru haweenayda waa ishaaraya fartuu ku fiiqi in taxdur hadday goobta joogto mukhaatiban lahaa isagoo kula khitaabayo iyada kula hadlaya ow sumiyad ama waa la magacaabi oo haddaanay goobta jooginna wuu magacaabi wa hiya iyaduna taquulu waxay odhan arbacan afar jeer ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaaran la kidban ay la kadiban been iddaca inuu sheegay fiima ramaa waxa uu fiima ramaani bay ka dhigantay waxa uu igu tuuray ugu sheegayo been ayuu ku sheeganayaa wa khaamisa wa taquulu fi lkhaamisi ama wa taatihi khaamisan marka shanaadna bilqadabi cadho ayay la imanoo waxay odhan ilaahay cadhadiisu ha aato korkayga in saadiqan in kaana saadiqan hadduu yahay midinku sheegaya fiima ramaa waxa uu tuuraya min kadibin beena wa sunna waxaa la sunneeyey inuu licaanku ka dhaco biljaamici misiljaamica cinda almimbari weliba mimbarka agdiisa bimajmacin koox iyo urur lam yanzur aan ka yaraanin can arbacin afar wa khawafa alxaakimu xaakimku wuu cabsiin xiina yunhiihi ka licaantabaya licaanka markuu sii dhammayn alkulla ay kulla waaxidin mid kasta oo labadooda ka haday maca wadci yadin gacan dhigidneedna lala qabo min fowqi fiihi afgiisa korkiisa uu dhigo halkan wuxuu sheekhu inoogu tilmaamayaa marka ay licaanka ninka iyo haweenadu isweydaarsanayaan in la adkaynayo oo waxaa lagu adkaynayaa makaan baa lagu adkaynayaa makaankaasina wuxuu noqonayaa masjidka magaaladu ay ku tukato ee masjidjaamica ee jamaca lagu tukado weliba mimbarka agtiisa ayuu noqonaya halkaas ayaa la soo joojinayaayo halkaasay markaa licaankii ay ka odhanayaan ay ka licaantamayaan weliba bimajmacin weliba jamaaco iyo koox aan afar ka yarayna dhexdooda ayay sidaa ay ka odhanayaan haddii jamacii oo dhammi wada joogana fiican haddii kale waxa ugu yar yacnii afar qof inay maqlayaan oy joogaan maxaa yeeley zinada ayaa tiradaa ku sugnaata waa inay markaa marka licaan lagu sugayana ugu yaraan afar waa inay yimaadaano saasayna ugu yaraan afar waxaa kaloo sheekhu halkan ayanu inoogu tilmaamayaa waxaa kaloo ayana sunno ah xaakimku ama garsoorahaasi inuu waaniyo inuu ilaahay xaggiisa ka cabsiiyo inuu xasuusiyo in cadaabka adduunye ka fudud yahay cadaabka aakhiro sidii nebiguba sala allahu calayhi wasalam labadii la cantamayey walaa xisaabu kuma cala allah xisaabtiinnu ilaahay bay saaran tahay wallahu yaclamu ana axadakum la kaadib ilaahay wuu ogyay midkiin inuu been sheegayo hal minkum a min taayib ma jiraa mid toobad keenaya sidaasoo odhan oo wuu waanin xiina yunhiihi weliba wuxuu waaninayuu ku sii xeel dhanaanaanaya marka uu mid waliba dhammaynayo ee bimacnaa kelmadda shanaad uu odhanayo ee uu ninkuna odhanaya calaya lacnatullah ama calayhi lacnatullah ilaahay lacnadiisu ha ahaato haddaan markaa been sheegayo ayaduna wacalayhi qada ama wacalaya qadabullah ilaahay cadhadiisu ha ahaato markay odhanayso ayuu odhanaya ilaahay ka baqda kelmaddaasaa lacnad waajibinaysa ama cadho ilaahay bay waajibinaysaa ka joogsadaa buu odhan oo markaa ay sii dhammaynayaana mid weliba tashanaad odhanayo ayuu aada ugu sii xildheerani waaninaya weliba waxaa laga yaabaa qofka dee shaydaan inuu markaa ka qaalib yahay uu dabada ka wadee waxa wanaagsan bay yidhaahdeen in ninkiina afka la qabtoo la duduuco gabadhiina markaa gabadh ay afka qabato ay duduucdo sidii markaa dee loo yidhaahdo waa laga joojiyo qofkii ka joogsanayey uu ugu muuqdo markaa in laga joojiyey isagii aanu ka joogsanin taasina markaa mid sunno ah weeye markaa sida dee xadiidka abu daawuud ku soo arooray baa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku faray wa sunna waxaa la sunneeyaa biljaamici masjuljaamica markaa in dhacaanku uu ka dhaco cinda almimbari weliba mimbarka agtiisa halkaa khudbadda lagu akhriyo bimajmacin weliba majmac iyo koox iyo urur lam yansur aan ka yaraanin can arbacin afar aan ka yaraanin dhexdood in lacaanku ka dhaca ayaa wanaagsan wa khawafa alxaakimu xaakimku wuu cabsiin mid kasta waa alkulle ay kulla waaxidin mid kasta xiina yunhii markuu lacaankii sii dhammaynayo kelmadda ugu dambaysa odhanayo xiina yunhii ay yunhii almulaacinu allicaana alkulle ay kulla waaxidin maca wadci yaddin gacan dhigidadna lala qabo min fowqi fiihi xagga sare yacni afkiisa korkiisa markaa la saarayo wa bilicaanihi licaankiisa markuu sameeyey indafaa canhu nasab nasabka ilmahaasi waa ka reebtoomaya wa xaddu wandafaa xaddu xaddigiisana meesha waa ka baxaya laakiin qad wajaba calayhi xajka iyadu ku waajibay wa xurmatun baynahumaa xaaraantinimo dhexdoodaahina ta'abbadad way abidowdee weligood xaaraannimo dhex taalla wa shutira almahru maharkii waa la kala badhi wa ukhtun walaasheedna xullilad waa la xalaaleeyey wa bilicaaniha licaankeedana waxaa ku imanaya suquudulxaddi xadkii oo ka dhacani zinaa zinaa xad xaggeed laga xadayey xadkaasoo min rajmiha aw jaldin ah halkan wuxuu inooga sheegayaa sheekhu marka licaankaa ninku sameeyo wixii axkaamihee ka dhalanaysay ee la xidhiidhaysay wuxuuhi ninku markuu licaankaa sameeyo ee hadalkaa uu yidhaahde halkaa iyo goobta iyo fagaraha iyo dadka dhexdooda ka yidhaahdo ilma hadduu meesha jiro uu nafyinayu lahaa maan dhalin ilmahaasi nasabkiisii waa ka hadhay oo maanta laga bilaabay inay hebel la odhan maayo waayo xadiidka saxiixayn waxaa ku sugnaa markii ay licaantameen annahu sala tafaraqa baynahuma wa alxaqa alwalada bilmar'a waa kala kaxeeye ilmihiina hooyadeed buu hooyadii buu raaciyo wuxuu uhi adaa dhale ee kaxaysa haddaba ninkan ka hadhiye aduu kaxayso taasi waa qodob waxa kale oo isaguna anfoobayo meesha ka baxaya xadkiisii isaga la xadi lahaa isaguna wandafaa xaddu qadbiha canhu isaguna waa ka hadhayaa oo dee waladiina yarmuuna aswaajahum waa ti aayadda qur-aanka ee aan markaa aan lahayn markhaati aan haysan naftooda mooyaane fashahaadu axadu arbacu shahaadaad taas ayaa markaa halkiisa hayso xadkiina waa ka dhacayaa waxa kaloo isaguna ka imanaya xadkii inuu haweenaydii ku waajibo leannahu xujadii ayaday ku sugnaatay wayadrab canha alcadaaba wanakiha waxaa xadkii ka reebaya inay iyaduna arbaca shahaadaatin ilaahay ku dhaarato waxaa kaloo ka dhalanaya wa xurmatun mu'abbadatun baynahumaa xurmo abida oo weligeed labadaa qof ay kala xaaraantinimoobeen oo aanay markaa gayaan isu noqonaynin ayaa iyaduna ka dhalanaysaa waya xadiidka saxiixa ahee imaamu lbayhaqi fii sunanigu ku warinayo almutalaacinaani laa yajtamicaani abadan labada qof ee licaantamay ee halkaa markaa isla soo taagay ee sidaa lacnadda isugu tuuray weligood kulmi maayaan weligood kulmi maayaan dib isugu soo noqon maayaan waa xadiidkii saxiixa bukhaari laa sabiila laka calayhaa halkaa ka bax buu jid kuugu sugnaaday oo gabadhaa jid dambo aad ku leedahay ma jirto markaa weligood saasay u xaaraantinimoobeen waxaana ka dhalanaya haddii ay markaa qabla dukhuul ahayd oo ninkaanay sarag wa shutira sadaaq waa sidaaqeediiyo meherkeedii waa la kala badhi oo kala badh ayuunba yeelan leanna waa furqo markaa dee markaa aan sababteediiyo xaggeeda midna aan ka imanin waxa kaloo xalaaloobaya walaasheed inuu guursado xataa yaanay cidda bixinbaa way baa'intayoo walaasheed wuu guursan karaa afar kale iminka waa guursan karaa intaay ciddadaba ku jirto le'anna way baa'intay iyadu marka ay lacaantanto ee iyaduna afartii kelmadood iyo markii shalaad ee cadhada ahay ay timaa tidhaahdo xadkii ayaa iyada ka dhacaya zinadan ku sugnaatay ee licaankan igu ku sugay baa ka dhacaya xadkaasoo rajmi ahaa hadday dee gabadh guur hore soo martay ahayd ama jeeda lahayd haddii aanay guur hore soo marin wayadraw canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin sidii markaa ayaddu ay tilmaamaysay wa bilicaanihi licaankiisa indafaca canhu waxaa kaga reebtoobaya ninka annasabu nasabkii ilmaha waxaduu wandafaca xaduu xadkiisina waa reebtoomayaa laakiin qad wajaba calayha xadka iyadu ku waajibay wa xurmatun baynahumaa xurmo iyo xaaraantimo dhexdoodiina ta'abadad way abidowdeen weligeedba xaaraannimo ay labadaa qof aanay dib isugu soo noqonaynin ayaa dhex taalla hadday isaguna dumar ka nin raggaadha ayana nin dumar ka hadho isku soo noqon maaya wa shutira almahru maharkiina waa la kala badhi hadday qabla dukhuul ahayd wa ukhtun walaala xullilad waa la xalaaleeyey walaasheedna waa guursan karaa wa bilicaanihaa licaankeedana waxaa ku sugan suquudulxaddi xadkii canizinaa zinaadan ku sugnaatay ee licaankiisa ku sugay laga xadayey xadkaasoo min rajmihaa rajminteediia ow jaldin ama jeedal ah baabulciddati ciddadii cadadbaxii dumarka ayuu baab yahay min alcadad ayaa laga soo qaatay le'anno had yo gooraale ciddo kasta iyo cadadbax kastaa tiro ayay leedahay waxaanay yidhaahdaan culimmadu markay qeexayaan muddatun tatarabbasu fiiha almar'atu limacrifati baraa'ati riximiha aw litacabudi aw litafajuciha calaa zawjin waxa weeye waa muddo haweenaydu ay nagaanayso guur ay ka joogsan ay ka gaabsan si ay u ogaato ama loo ogaado ilmogalaynkeedii inuu beri yahay oo aan ilmo ku jirin ama addoonsi mararka qaarkood waa wax lagu addoonsaday oo aynaan macno ay leedahay aynaan garanaynin ama argagaxay ninkeedii markaa u argagaxayso ayay markaa muddadaa nagaanaysaa waa ansaabtu isdhexgelin oo ay kala baxaan markaa kii hore iyo kii dambe awgeed weeye waana aayaadka iyo axaadiida badana inoo iman doonta ayaa markaa u deliilahoo tilmaamaya ciddaduna laba qaybood bay u qaybsantahayo midi waa kala tag geeri lagu kala tegey midna waa kala tag nolol lagu kala tegey labada mid waliba markaa qaybo ayay yeelanaysaa markaa wuxuu uhi sheekhu bimowti zawjiha ama limowti zawjiha tactadu way ama ciddatu zawja way ciddo tirsan bimowti zawjiha ninkeeda dhimashadiisa walow min qabli alwati galma iyo isara ka horba ha ahaatee biistikmaali wadci alxamli uurka dejintiisa iyo umuulidiisa dhammaystirankiisa xamligaasoo yumkinu ay suurtagal tahay min dii ciddatin kan ciddadana suurtagalka ah fa in fuqida haddii la waayo fa hulhu caamin sannad saddex meeloodoo meeshii qabla cashrin nusuq bacda cashrin toban dabadii ayay tastaciddu ku ciddo tirsan min xuratin wa haadihi alciddatu xaala kownihaa kaa'inatan min xura xalay ka ahaatay gabadh xora wa niswaha intaa niskeed baa tahay min alamma markay addoon ka ahaatay waxaa sheekhu leeyahay tii kala tegii geerida ayuu halkan inoogu soo horraysay oo wuxuu leeyahay ciddada iyo cadadbaxa haweenaydu waxa weeye marka ninkeedii uu ka dhinto walow yaraysba arkinba eh xagga furiinka iyo xagga geeridaa taa ku kala duwan xagga furiinka ayada markay is arkaanunbay ciddo tirsataa laakiin markay geerida tahay walow yaanay isba arkinba eh haweeneedu waa ciddo tirsanaysaa marka taasoo kale dee waa tacabud ma aha markaa uur hubsasho eh ila ismabay aragoon iyagoona is arag buu ka dhintaye og way ogtahay ilmogalaynkeedii ninkaa wuxuu leeyahay inaanay ku jirin waa addoonsigii lagu addoonsaday marka walow ninka yaanay isba arkine ciddadu waxay noqonaysaa hadday uur leedahay horta yacni waddi ka horba ha ahaatee way ciddo tirsan oo haddii markaas ay dee aanay is arkin iyadu waa xagga dambe ayay ku ciddo tirsanaysaa oo waa fain fuqida uurka haddii la waayo laakiin markay is arkeen ee ninkiina ka dhintay uurna uu kaga dhintay waxay ku ciddo tirsanaysaa biistigmaari wadci lxamli uurka oo dhamma yacni dhammaantii munidiisa iyo dejintiisa waa inuu uurkaasi soo wada dhammaadaa xataa hadday mataan yihiin labada mataanoodba waa inay soo dhammaadaan marka uu uurkaasi ka soo wada dhammaado ayay markaa cadadbaxday waxaana shardi ah yumkinu min dii ciddatin kan ka dhintay ee ay ka ciddo tirsanayso uurkani mid suurtagalka ah xaggiisa waa inuu yahay oo ilaahay baa yidhi wowlaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dumarka uur kale ajashoodiiyo muddada ay ku cadadbaxayaan waa inta ay ka umulayaanee ilmaha ay ka dejinayaan aayaddani ayadaa khasisaysaa aayadda kale odhanaysa waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa waa caam waxay markaa ku hadhaysaa kuwii aan uurka lahayn amaa kuwii uurka lahaa aayaddan ayaa khasisaysaa ujeeddada ciddada laga leeyana waa inuu ilmogaleenku midhan yahay tiina umuliddaa ayay ku xasilaysaa markaa dhammaantii inuu soo dhammaado barhkii hadduu soo baxo weli may cadad bixin halkalaynu nidhi yumkinu min dii ciddatin kan ciddada lehee dhintay ee ay ka ciddasa waa inuu ilmahani iyo uurkani suurtagal ka yahay haddii aanu suurtagalka ahayn dee masalan waxaaba loo guuriyey mid yaroo sabiyahoo aan waxba urayn karaynin oo wuu ka dhintay dabeed amaa ilmahan waxay ku dhashay lix bilood wax ka yar bay ku dhashay dee taa waa la ogyahay uurkan markaa inaanu shaqo ku lahayn markaa ciddadiisii taa iyada kuma go-ayso uurkan ku cadadbixi mayso ee uurkani markuu dhammaado ayay markaa ciddadii kale ay tirsanaysaa taasi waa masalada hore haddii la waayo uurkaasi haddaanu jirin fa hulu caamin sannad hulukii labiyo tobankii bilood oo saddex loo qaybiyey waa afar bilood qabla cashrin nusabku waxay u badan yihiin bacda cashrin toban dabadii waa toban iyo afar bilood ama qabla cashrin afar bilood oo toban ka horey waa afar bilood iyo toban hadda qabliya bacdu kolba taa tidhaahdaba waa afar bilood iyo toban habeen ayay tastaciddu ku ciddo tirsan min xuratin xaala kowni haadihi alcidda min xuratin xalay ciddadaasi ka ahaatay haweeney xora والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كوا الله أبصر إذيك إذا كمن يدمر كتغيا دمر كاس النفوذ وحي نغين يقور كنغين أفر بلود يتوان هابين تيرا يتي ولي وايسو ودمد أما أضانتي مياه أيضو أيضو دي هدي أور ليدا هينا ويرين دي كوم مليسون haddii aanay uur lahaynna waxa weeye dee waa intaa markaa kala barhkeed oo waa laba bilood iyo shan maalmood oo dee axkaamta waa calan waa kala calanisbi min alxura kalxaddi ciddatu zawjati waxa weeye bimowti zawji ama limowti zawjiha ninkeeda dhimashadiisa walow min qabli lwai ba ha ahaatee yacni galmiyees arag ka horba ha ahaatee ciddadeedu waa ta dambe markaa taanay is arag tiise ay is arkeeni ee uurkalayd waxay ku ciddo tirsan biistikmaali wadci alxamli uurka umulidiisa dhammaystirankiisa yumkinu uurkaasoo suurtagala min dii ciddatin kan ciddadana inuu ka ahaado fa in fuqid haddii la waayo uurkii oo dee waa taanay isba aragba فثلث عام صند ثلث جي لم يتوجب لو صدح لو قبي وأفر قبل عشر بعد عشر أما قبل عشر طبعا كور يو طبعا يكدم بيان أما بعد عشر يعني طبعا دبي طبعا يأفر بلوضة كدم بيان أي تستعد كعدة ترسل من حرة حري عداسي قول حرك أعطي ونصفها انت نسكيد أي كعدة ترسل من الأمه addoontii ayana intaa barkeeda ayay ku ciddo tirsanaysaa deriska qaybtiisa hore intaa inoogu joogo wallahu aclam alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma faclna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnay ciddadii ama cadadbaxii waxaynu soo tilmaannay inay laba qaybood tahay ciddo iyada cadadbax waxay ka yimaadaan kala tag geeri lagu kala tegey midna waxay ka timaadaa kala tag nolol lagu kala tegey tii geeri lagu kala tegay waynu ka soo baxnay waa lialaaqi waalciddatu oo lialaaqi u sugnaaday bacda wadin tamama wadi iyo mucaamaliyo galmow dhammaystiray dabadii bilwadci ayay ahaatay umulid in yufqad haddii la waayo fa rubcu sana sanad rubceed min xuratin xaal ciddadaasi gabadha xore ka ahaatay wa nisfuhaa ayay ahatay min amatin addoontii in lam taxiidaa waa haddii aanay xaydin aw ama iyaasun xalla ama xasala ama quusi timi laakiin aliimaau bishahrayni inay ku ciddo tirsaan baa awlaa mudan halaadu adhaarin saddex duhri saddex jeer inay ga daahiroobayaan lixuratin taxiidu gabadh xore oo xaydda ayay u sugnaatay waalamatu walilamatina ihnaani laba u sugnaaday waa lifaqdi tabciidi kala bacdiyeyn iyo kala badhayn qur'igii la kala badhaeya ayaa la waayo suurtogeli waayo wuxuu sheekhu leeyahy raxima allahu tacaala haddii ama ciddada dalaaq iyo furiin dartii markaa loo ciddo tirsanayo markay bacdalwadi iyo asarag dabadii tahay waxay noqonaysaa biwadci alxamli uurka dejidiisa iyo umulidiisa labadii shardi aynu soo marnayna marka la raaciyo oo biistikmaali lwadci inuu uurkaasi dhammaystirmo soo wada dhammaado iyo yumkinu min dii ciddatin inuu yahay mid suurtagalahoo ninkan loo aanaynayo loo tirinayo oo la haleeshiinayo wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ayaddaasa u daliilaylahaynaya dumarka uurkale ajishooda iyo muddadoodu waa intay ka umulayaan aayaddani ayadaa khasisaysaa aayadda kale waalmutallaqaatu yatarabasna bianfusina alaaata quru' saddex quri ayay tirsanayaan odhanaysaa waxaanu idhi bacda watin tamama hadday tahay qabla alwati oo aanay is arkin gabadhaa wax ciddaa oo lagu leeyahay ma jiro uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunahaa kuwa aliya nabi rumeeyo haddaad dumarka furtaan intaydaan markaa taabannin wax ciddahoo u tirinaysaani idinkuma sugnaanin baa ilaahay yidhi fasaqina markaa waa licaankii ridaaciya iyaguna waa la mid oo intaasayay markaa ku ciddo tirsanayaan laakiin mar haddaanay isragsaasana ciddo u lahayn fain fuqida buu yidhi haddii la waayo xamligaa haddii la waayo oo aanu uur jirin oo gabadhu aanay uur aanay lahayn wax uura aanay lahayn rubucu sana oo weliba ay tahay gabadh aan da'dii xaydka gaadhin oo yar ama ayso ay tahay gabadh sunagoysa oo da'dii xayd kaba dhaaftay ilaa labiyo lixdan bay yidhaahdaa xilli ka horraysana ya'siyaulxayd waa yimaadaaye rubcu sana sana rubuceed sana rubuceed labiyo tobanka bilood afar marka loo qaybiyo waa saddex ilaahay baa yidhi walaa in ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuna alaatatu ashhurin walaa in lam yaxidna ilaahay wuxuu yidhi kuwa quusay ee xaydka ka quustay ee dumarkiinna hee dhaafay haddaad shakidaanu ciddadoodii aadaan garaynin oo weydiinaysaan ciddadoodu waa saddex bilood kuwa aan xaydinayn welidaadii xaydka gaadhinna ciddadoodu waa saddexdaa bilood macnaha dumarkeennu waxay yidhahdaan waa saddex bilood saddex biloodna waxaa ku ciddo tirsada uun gabadhaa aan xaydkii gaadhin iyo taa dhaafday ayuunbaa ku ciddo tirsada laakiin dumarka xilligii caadada ku jira een dhaafini ayagu intay ku ciddo tirsanayaan waa kan dib ayuu inoogu sheegayaa addoontii markay tahay ayada sakiirada ahaydeen wali xaydin ama aysada ahaydee dhaafday waa taa barhkeedoo waa bil iyo yacni barhkeed shahrun wa nisfu shahri wey tii xorta ahaydin bay kala barh markaa u tahay laakiin waxa wanaagsan baa layihi inay laba bilood ay ku ciddo tirsato culimmada qaarkood ayaa markaa dee sidaa waajibiyeyoo labadii quri ayay markaa beddel ka tahay laakiin bishahrayni aliimaau awlaa laakin aliimaa bishahrayni inay ku ciddo tirsato awlaa gabadhii wuxuuna yeelayadoo xorada ahayd ee xaydi jirtay ee caadada iyadu heli jirtay waa saddex duhri saddex jeer intay ka daahir noqonayso waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusina alaaata quru saddex qur'i intay ka helayaan qur'iguna waxay shaaficiyada iyo maalikiyadu ay qabaan inay yihiin adhaar faطalliquuhunna liciddatihinna ciddadooda ku fura xilliga ciddada waana xilliga duhriga leanno dalaaqa xilliga xaydka la furaa waa xaaraan wakhtiga watiga wakhtiga dalaaqa la cirbinaya markaa saddex jeer intay marka ka daahir noqonayaan oo masalan waxaynu iyadoo dee daahira waa in la furaa haba yaraato oo marka la furo haddii ay daqiiqada kadib ay caadadii hesho intaa yar hal quri ayuunbaa la xisaabinayaa caadaa markaa ku xigaysa duhri labaad baa ku xigaya caado labaad baa ku xigaysa duhri saddexaad baa imanaya caadada saddexaad markay aragto ee ay ka timaaddo ayay cadad baxaysaa axnaabtoo kale qur'iga waxay u qabaan inuu xayd yahay idan way ka dheeraanaysaa markaa xayd haddii la yidhaahdo oo dee duhriga markaa afraad duhriga afraad markay guda gasho ayay markaa cadadbaxaysaa oo kaa hore mid baa loo odhanayaa caadaa ku xigtaa haddana duhri baa ku caadaa ku duhri baa ku xiga xaydka saddexaad waa inu yimaada duhri baa ku xaydkaa kale ayay markaa ama duhriga afraad ayay ku cadadbaxaysaa markaa wuxuu yidhi sheekhu lixoratin taxiidu walama walilama addoontiina isnaani addoontina waa laba qur'i ayay ku ciddo tirsan oo maxay qur'i iyo badhu tirsan wediina salaasat aqraa bay ahayd tii kale waa lifaqdi tabciidi buu idhi duhrigii ayaan laba bacdi aan kala bacdiya iyo qayba aan laga kala dhigi karaynin walilalaaqi walciddatu oo lilalaaqi u sugnaatay bacda wadi wadi iyo gelma dabadi tamaman u dhammaystiray yacnii dhammaystiran waa iska tegmilatulbeyt bilwadci umulid iyo dejin ilmaha ayay ku ciddo tirsan in yufqad haddii uurkaa la waayo fa rubcu sana sana rubceed oo saddex bilooda ayay markaa ku ciddo tirsan min xuratin gabadhii xorta ahayd markay ciddahaasi ka haato wa nisfuhaa niskeed rubca yacni ayay ku ciddo tirsan min amatin ciddahaasi markay ama ka ahaato in lam taxidaa wa haddaanay xaydin aw yaasun ama quusasha xalla ay nasala bihaa uu ku dego ama xalla uu ku dego ama xasala iyaas uu yimaadiyo quusashu laakin laakin aliimaau addoommihii bishahrayni an tactada bishahrayni inay ku ciddo tirsata awlaa mudan halaadu adhaarin saddex duhri lixuratin gabadh xora ciddadeed weeye oo taxiido xaydoo caado heshaa walama walilama addoontiina isnaani laba quriba u sugnaaday waa lifaqdi tabciidi durigii in la kala badhayo ayaan la waayo suurtagal ahayn lixaamilin wadaati rajatin mu'an wadaatu ciddatin tulaasimu sakan xaysu lfiraaqu laa lixaajati aطacaami wa khawfihaa nafsan wamaalankan hidaan wuxuu uhi lixaamilin gabadhii uurka lahayd waxa u sugnaaday wadaati rajcatin iyo tii soo ceshiga u saaxiibka ahayd mu'an qarashiyo nafaqadii ayaa u sugnaatay leeyihiin wadaatu ciddatin gabadhii ciddada u saaxiibka ahayd tulaasimu sakan waxay laasimi gurigii iyo halkii firaaqu ka dhacay xaysulfiraaqu meeshii kala taguu ahaa laa lixaajatin laa idaa kaana khuruujaha lixaajati طacaami baahi raashin markay u baxayso ayada maya wa khawfihaa iyo cabsashadeeda nafsan wa maalan ay u cabsata naf ama maal kan hidaamin sida dee aqalkii oo ku dumay inay ka cabsato oo kale waxaa sheekhuu leeyahay oo uu halkana inoogu sheegayaa dumarkaa ciddo tirsanaya bal masariibdoodii iyo biilkoodii wuxuu noqonayo wuxuu idhi gabadha xaamilada ah ee uurka leh iyo taa rajciyadaee ciddatu rajciya ku jirta gabadha xaamiladii walow baa'inaba ha ahaato oo khuluca ku baa'into ama saddexdii dalqadood u dhammaaday haku ha ku baa'into iyo gabadha rajciyada ah ee hal dalqo ama laba dalqa uu ninku furay ee aan dalabka iyo codsiguna xaggeeda ka inaan mukhtalacada ahayn gabadha dee ay sarkeenna ah labadaa waxa u sugnaaday mu'an yacni mu-antii nikaaxa iyo guurku uu lahaa iyo qarashkiisii hadday tahay nafaqadii iyo biilkii hadday tahay kiswadii iyo radbeelkii iyo wixii la midka ahaaba waayo ilaahay baa yidhi wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahun hadday yihiin dumarkaa la furay kuwa uuru saaxiiba nafaqeeya inta ay ka umulayaan ma ayadaa leh mise ilmahaa leh waxay leeyiin laha bisaabin xamli uurka sababtiisa ayay ku yeelanaysaa gabadhan ayadu dee rajciyadaahina dee isagii bay u joogtaa oo dee waa xukmu sawjo ayay qabtaa marka hadday shubaye nikaax faasidayo ka ciddatasanaysa ma yeelanayso nafaqo muctadatu wafaadna taayaro geeri ka ciddatasaa nafaqo ma leh ha uurba hala haatee li'annu qofkii wax lagu yeelan lahaaba ugu dhintay hadduu wax ka tegeyna waxa uu ka tegey waxa weeye waa dhaxal qof waliba dhexalkiisuu leeyihi kan uurka lagu saa dhexalkiisuu leeyihi iyadoo dhexalkeeday leedahay waxaa baxayaba rajciyaynu gabadha baayinada ee khuluc ku baayintay ama wax kale ku baayintay haddaanay uur lahayn iyaduna waxba ma laha leannu faadima binti qays wuxuu ku yihi laa nafaqati laakiin nafaqa ma lihid gabadh baayinaa waxaa ilaa baanay ahayd laakiin muctadatu talaaq gabadha ciddo tirsanaysee la muray gurina way leedahay khuluc ama saddexaa ku baayinta xaayil ama xaamilaha xaamil ha aato xaamilan ama xaayila ama mid ursaamaya ha aato askinuuhuna min xaydu sakantum dejiya halka aad degteen ayaa ilaahay yidhi gabadha iyadu muctadatulwafaadka waa la isku khilaafsan yahay ma yeelanaysaa guri iyo hoy mise ma yeelanayso adar shaaficiye waxay leeyiin way yeelanaysaa fureyca bintu maalik ukhtu abi saciid alkhudri ayaa ninkeedii la dilay markaasay rasuulka weydiisay inay ehelkeedii ku noqoto waxay tidhi ninkaygii iigama tihin guriguu leeyahay markaasuu yihi way reerkiina iskaga noqo markay baxday ayuu u yeedhay markaasuu yihi mkutii fii beytka xataa yabluqa alkitaabu ajala inta ay muddadu gaadhaysa halkaa ku ciddo tirso deetana afar bilood iyo toban habeen ayay halkii ku dhammaysatay imaamu axmed iyo nasaa'i iyo ibnu xibbaan iyo tirmidiya baa xadiidka warinaya waxaa kaluu yihi sheekhu wadaatu ciddatin haddaba gabadhii ciddada u saaxiibka ahayd ee ciddo tirsanaysay ee ama nolol ka ciddo tirsanaysay kala tag nololeed ama mid dhimasho ka ciddo tirsanaysay tulaasimu sakan xaysu lfaraq waxay laasimaysaa oo ay joogaysaa ayay ku dhammaysanaysaa halkaa lagu furay intay ciddadu ka dhammaanayso ayaduna ka bixi mayso cidna ka saari mayso waayo ilaahay baa hi laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaxishatin mubayina ha saarina guryahooda ha ka saarina ayaguna yay ka bixin dee inay faaxisho la timaado oy markaa dee dadkii meesha joogay isku dhibmutaan mooyaane bal hadda ilaahay siduu adkeeyey eeg ha ka saarina guryahooda ayana yay ka bixin balse ilahay u adkeeyaday arrinka ilaahay saa u adkeeyey soomaali dhexdeeda waxa biiyey hadal yaroo ay yidhaahdeenoo naag la furay fadhi uma yaal waa markaaba ka soo bood hadday xataa sii fadhido ay tidhaahdo kitaabkiiyo diintaasaa tidhi ninkay isku dhejinaysaa ay doonaysaa bay odhanaysaayoo way cayaro aroortaba way ka saarayaan oo waa laga kaxaynayaa laa tukhrijuhunna walaa yakhrujna ilaahayna wuxuu leeya ha ka saarina ayana yay ka bixin ee halkaa ku dhammaystaa markaa haddii dee ay masaariifdeedii iyo waxalyaal iyo waxeedii oo dhan haysato waa inay halkaa ay ku nagaataa laakiin hadday baahi timaaddo ama daruuro ay timaaddo dee gurigii un laasimayso dhexbixi fadhii maysee way ka baxaysaa wuxuu uhi laa lixaajati طacaami laa idaa kaana khuruujuha bixitaankeedu lixaajati طacaam waa baahi raashin dee raashinkii bay soo iibsaa cidu soo iibisa ma hayso suuqay ka soo qaayibsanaysaa ama dee waabay shaqaysanaysaayoo cid masruufaysaa ma jirtee dee way shaqay suuqay wax yar ku iibinaysaa way u bixi kartaa wa khawfihaa nafsan wa maalan dee hadday u baqanayso nafdeedii hadday u baqanayso ama maal ay u baqanayso ayana way u bixi nafdeedii bay u baqanoo dee meeshiiba waa meel tuug iyo balaayo waa lagu dilayaa dee way iskaga carari maalkii haddii markaa laga dhacayo way iskaga carari meeshii haddii aqalkiiba dumayu gebigiisiiyo markaa wada dildilaacuu ku dumayo dee dhex fadhi oo ku dhiman loodhamaya iskaga carar weeye meeshiiba hadduu dabqabsado ka carar weeye way iskaga bixi markaa oo xaajada iyo daruurada haweenaydu markaa way u bixi kartaa lixaamilin waxaa u sugnaaday oo wayajibu lixaamilin waxaa u waajibayaa tii uurka lahayd wadaati wadaati rajcatin iyo tii soo ceshiga u saaxiibka ahayd ee rajciyada ahayd mu'an biilkii iyo qarashkii ayaa u sugnaaday wadaatu ciddatin gabadhii cidda u saaxiibkahayd ee ciddo tirsanaysay tulaasimu sakan gurigii iyo hoyga ayay laasimi حيث الفراق ماشي كلا تقو وها لا لحاجة الطعام لا إذا كان خروجها بحيتان قيده ممنوع ما همركو لحاجة الطعام لحاجة هي طعام يعني إضافة وبيانية حاجة طعام يغشده وخوفها ولخوفها هي عبسي درتين ويبعث النفس لا يعبسطي ومالا كان هدام سيئين كده وقري وكله وللوفاة طيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن وللوفاة قال لها درتين الطيب ودقي والتزين يسقر حنين يحرم حران عيون كالشعر سيدي تميه وكله وفليس يدهن lama dhaashinayo oo lama subkayo waxaa sheekhu halkan inoo gelayaa arrin kaloo iyadana geerida la xidhiidho oo waxa weeye waa ixdaadkii ama waa asaydii wuxuu leeyahay waxaa ku waajibayaa gabadhii geerida ka ciddo tirsanaysay ixdaadiya inay isbasaasiya asay waya xadiidka bukhaari iyo muslim nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yaxillu limra'atin haweenay xalaal uma aha tu'minu billahi walyowmi alaakhir alle iyo maalinta aakhire rumaysan an tuxidda calaa meyitin fowqa halaasin inay isu basaasiso meyd saddex cisho wax ka badan ilaa calaa zawji ninkeeda mooyane arbacata ashhurin wa cashara isaga waxay isu basaasin afar bilood iyo toban habeen ayay isu basaasinaysaa xadiid kale waxa uu tilmaamaya mucaiya oo iyana saxeexayn waxaa naloo diiri jiray meyd inaan isu basaasino saddexsha wax ka badan ilaa ninka mooyaane afar bilood iyo toban habeen ayaa isaga naloo ogolaa waxaa naloo diiday inaan indhakuulanno inaan udug marsanno maryo la sibaaqeeyey inaan xidhanno maryaha xadiid kale oo markaa iyadana abu daawuud uu warinayay gabadha laga dhintay mare markaa la caseeyo mucasar markaa la sacfaraaneeyey ma xidhanayso kuwa markaa la caseeyana ma xidhanayso xulli ma xidhanayso iyo wixii la isku qurxinayey khidaabkii iyo xinii marsan mayso indhana kuulan mayso markaa ixdaadku waa inay un isqurxintii iyo isudgintii waa inay ka tagtaa oo macnaheedu noqonayo maryihii quruxda iyo bilacda iyo dhalaalka lahaa ayay iska dayno maryo caadiya xijaab caadiyaba xidhan maryo isku mid abahoo isu eg inay xidhataa laga maarmaan maaha hal mara uni inay intaa wardaa ku dulmadhaanna ma aha maalinin bay gelin horiyo geldama way bedeleen laakiin maryo aan bilic lahayn ayuunbaa la rabaa waxaa kaloo iyadana ka mamnuuca xullidii iyo wixii la isku qurxinayey ama dhega ama qoor ama gacan ama lug meeshii la doonaba haw loo xidhee ayaguna waa ka mamnuuc waxaa ka mamnuuc oo kale khidaabkii iyo yacni cilaansaarkii ayaa iyaguna ka xaaraan ah ama midkaa mid lagu dhammaynayo yacni mid atraaf loo yeelaya atraafya la marinaya ha ahaadee isaguna waa ka mamnuuc igtixaalkii iyo indhakuulashadii ayaa iyaduna ka xaaraan ah oo iyadana looma oggola qofkii markaa iyadu dee indhaha markaa uga baahan isbidkii masala xanuunsanaysa bakoori ay hayso xadiidku wuxuu ahaa inay habeenkiina marsato maalintiina ay iska biiso ay iska tirto waxa kaloo iyaguna ka xaaraana dee timihii madaxa markaa dufnindiisii walow dufankaasi aanu tiiba lahanin shaaficiyadu siay qabaan leannu ayana ziina ku sugan waa dhaashashadii markaa waxa la diidayaa leeqare waxay leeyihiin haddii aanu udug lahayn wax dhibahi kuma sugnee wa kala diidaya waa kii udugga lahaa markaa dee hadday madaxii oo isubagoo kale uga baahata iyo yacni way iska isticmaali kartaa ayada maydhashadii habeen iyo maalinba waa maydhanaysaa wixii ilaahay siiyey waa cunaysaa inta ka xaaraantahay waa intaasuun marka ay muddadaasi dhammaatana dee wixii ka xaaraantaha unbaa u xalaaloobay sida qofka muxrimka ahi markuu xajka ka xalaaloobo wixii ka xaaraantay u samaynayo ayuunbay u samaynaysaa ee markaa allabari la samaynayo iyo wax la isugu imanayaa ma jirto wax la dhigayo oo ah ciddo waxaanu asaydii baanu ka dhigaynaayo wax weyn laga dhigayaana ma jira waa muddada u dhammaanaysa un haddii ay haweenaydu isbasaasindii kaba tagto oo ay iska bedelato iska dhex orado meelaheeda waana dhegba jaraq u siinin haweenaasi waa ku dambaabaysaa arrintaasoo macsiyo iyo cisyaan bay ku samaysay laakiin way cadadbaxaysaa le'anna waa waajib kale oo saaran isbasaasindani oo ka baxsan cidda tirsiga marka haweenaasi macsiyo iyo cisyaan bay ku dhacday mooyaane way cadadbaxaysaa masale kale haddii ay soo gaadho dhimashada ninkuba hadday soo gaadho iyadoo muddadiiba dhammaatay masalan afartii biloodba iyo tobankeedaba iyadoo dhammaadeen ayaa loo sheegay oo la yidhi waa kii sanad ka hor dhintay ama waa kii shan bilood ka hor dhintay baa layidhi waa kii taariibe halkaa ku dhintay baa layidhi ayana kamay warhaynin kaanad munqadiya ciddadaasi way dhammaatay hadda iminka ciddo tirso oo aasaydiiyo markaa yacni ixdaadkii hadda dib u samee la odhan maayo eh sidaas ayay ku dhammaatay welilwafaati wafaadkiiyo gaaridii darteed atiibu udug iyo watasayunu tasayun iyo isqurxini yaxrumu xaaraan ayuu noqonayaa ka shacri sidii timihii oo kale oo falaysa yudhanu yacnii lama subkayo waana duuduub ahaanuun waxa weeye waa wixii isqurxin la odhan jiray ayuunbay haweenaydaasi iska daynaysaa ama yacnii jidhkeeda haata ama maryaheediiy waxay xidhanayso ha ahaatee wixii markaa isqurxin iyo markaa ahaa ayuunbay haweenaydaasi iska dhaafaysaayo ay daynaysaa baabul istibraaci intaa ka gaarsiin mayno waa cadaris ku xidhan wallahu aclam markaa inoogu joogo